The Hits.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaaneysa washington waa subaxnimo axada oo bisha disembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka ay tahay toddobiyo toban idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida madaxweynaha dalka kenya william ruuto oo sheegay in sanduuqa dhaqaalaha ee deeqaha waxbarasho dalkaasi sare loo qaadi doono si loo kobciyo tacliinta dalkaasi
hawalwelina si aad u qaybsaan lacagaha bisha janawari waxay ku jiri doonaan akoonnada ka hor inta aanan iskuullada la fulin waan ogahay in rabshad yar ay dhacday maalin hore
waxaad sidoo kale maqli doontaan xiisadda bariga dhexe oo saameyn ku yeelatay badqabka shixnadaha ganacsiga ee iyagu maraya halkaasi ee ganacsiga qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida warbaahinta aljaziira ayaa waxa ay diyaarisay galdacwadeed sharci ah oo ay u dirtay maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c loo soo gaabiyo taasi oo ku saabsan waxay ugu yeertay dilka mid ka mid a shaqaalaheedii sawirqaado lagu dilay gaza sida ay sheegtay shabakadaasi fadhigeeda uu yahay qatar sawirqaade samiir abuudaaqa ayaa lagu dilay duqeyn ay fulisay diyaaradaha darooniska ah jimcihii ayadoo warbaahintana sidoo kaleeto ay sheegeen in la beegsanaya halkaasi iskuul ku yaala oo ku yaala marinka gaza koonfurteeda halkaasoo dad barakacayaala ay gabaadsanayeen sida aljaziira ay sheegtay waxaa shirkadaasi ay sidoo kaleeto eedeysay in diyaaradahaasi ay yihiin kuwa dagaalka ee israa'iil xoogaga taageersan ciidamada degdega ah ee rsfta loo yaqaano ee dalka suudan iyo ciidamada waddankaasi ee milatariga ayaa ku dagaalamay meel ka baxsan magaalada ku taalla bartamaha dalkaasi ee wadmadani shalay oo sabti ahayd iyadoo sidoo kaleetana ay arrintaasi riixday weeraro cusub oo furino hor leh ah oo ka furmay dagaalka sideed bilood jirsada ee dalkaasi ka socda kaasi oo sabab u noqday in kumanaan dad ah ay ka cararaan guryahooda dad aad u fara badan oo magaaladaasi horey ugu qaxay sababa la xiriira dagaalka ka socday magaalada caasimadda ee khartuum ayaa haatanna waxa ay bilaabeen inay alaabtooda halkaasi ka xirxirtaan ciidamada suudaan ayaa gacanta ku hayay magaaladan tan iyo markii uu bilowday dagaalka waxa ayna duqeyn xagga cirka ala beegsadeen ciidamada degdega ah ee r s fta ee ku sugan bariga magaaladaasi gaar ahaana xarunta magaalada la yidhaahdo gasiri laba musharax oo u tartamaya mid ka mid a doorashada kuraasta baarlamaaniga ah ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa doorashada guud ee dhici doonta labaatanka bishan disembar waxaa la dilaa iyagoo siyaabo kala gedisan ugu jira ololahooda doorashada kooxaha xuquuqul insaanka ayaa ka digay warbixinno horudhac ah oo ay soo saareen sabtidii shalay ahayd kuwaas oo ku sheegeen in rabshadaha doorashada ay khatar ku yihiin inay wiiqaan codadka mid ka mid a musharaxiinta isbahaysiga talada haya ee gobolka koonfurta kivu ee bariga dalkaasi kongo ayaa la dilay markii kooxo hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan ay ku dileen intii uu ku guda jiray ololihiisa xaflad ugu dabaaldegayay sida wakaaladda wararka ee reuters ee qortay sarkaal ka mid ah xubnaha gobolkaas inuu u sheegay wakaaladaasi musharaxa kale ayaa waxa uu ahaa isbahaysiga talada haya ee beni oo ka tirsan gobolka waqooyiga ee kivu waxaa sidoo kaleeto uu dhintay kadib markii dhaawacu ka soo gaaray isagoo ku guda jira ololihiisa doorashada gaadiidkii uu la socdayna rasaas ooda looga qaaday warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa subax wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa washington aan ku bilownay madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa kordhiyey soddon iyo shan boqolkiiba qoondada lacagta sanduuqa qaran ee horumarinta waxbarashada deegaanadaasi dalka kenya arinkaasi ayaa waxa ay fududeyn doontaa in ardada ay ku biiraan dugsiyada sare ee dalkaasi ayna heli doonaan qarashaadka looga bixin lahaa waxbarashada sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha v o e da ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed william ruuto madaxweynaha dowladda kenya ayaa sare u qaaday qoondada lacagaha sanduuqa qaran ee lagu horumariyo waxbarashada deegaanada dalka ee loo yaqaano c d f madaxweynuhu markii uu saxiixayey kordhinta amaba sare u qaadidda qoondada lacagaha sanduuqa qaran ee lagu horumariyo waxbarashada dalka waxa uu sheegay in maalgashiga ubadka kenya uu yahay mustaqbalka qaranka tilaabadan ayaa loo arkaa mid yarayn doonta in ardaydu iskuullada ay ka haraan waxaana in madaxweynuhu uu saxiixo kordhinta qoondada lacagaha qaranka ee lagu horumarinayo waxbarashada kenya ay imaanaysaa xilli dhowaan xildhibaanada baarlamaanka kenya ay dibadbax ka dhigeen amaba ay ka gadoodeen kadib markii ay u arkeen in dowladdu ay daahisay in ay fasaxdo qoondada lacagaha sanduuqa qaran ee horumarinta waxbarashada deegaanada kala duwan ee kenya madaxweynaha ayaana ugu dambeyntii shaaciyey in lacagahaasi ay dhowaan ay gaari doonaan deegaanadii loogu talagalay
hawalwelina si aad u qaybisaan lacagaha bisha januari waxay ku jiri doonaan akoonnada ka hor inta aanan iskuullada la furin waan ogahay in rabshad yar ay dhacday maalin hore laakiin waxaan rabaa inaan xubnaha u caddeeyo waxaan hubin doonaa in ay carruurteennu helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay iskuullada u aadaan taasna lagama gorgortami doono waxaana siin doonaa mudnaan qoondada lacagaha sanduuqa qaran ee horumarinta waxbarashada deegaanada kenya ayaa dadka ka faa'idi doona waxaa ka mid ah dadka xoolodhaqatada ah oo ay soomaalida kenya ay ka mid tahay maxamed guuleed simba oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ee kenya gaar ahaana ismaamulka isiolo ayaa ugu baaqaya mas-uuliyiinta soomaalida kenya in ay fursadan ay uga faa'iideeyaan dadkooda sharci hadda ee dowladda baarlamaanka uu mariyey in xildhibaanada waddankan ay heli karaan miisaaniyad ama qorsheyn ay horumar ugu samayn karaan goobabkay ayagu ka soo jeedaan mashruucan oo loo yaqaano c d f ayaa waxaa la hirgeliyey dhowr sano ka hor waddankao dhanna laga hirgeliyey marka inta badana dadku way ka faa'iidaan shacabka horumarkaasayto ay xildhibaanada ay maaragtay ay u qorsheynayaan goobaha laga soo doorto waxaa ka mid a inay ku dhisaan iskoolada ama inay ku dhisaan isbitaallo ama mashruucyo kale oo dadka wax loogu danaynayo marka arrin weyn waaye oo aada u fiican kolleyba xildhibaanada waddankan wax walba ha noqotee faa'iido unbaa dadka soo gaaraysa waa qayb ka mid ah nidaamka hadda dastuurka uu keenay oo in la daadejiyo dakhliga dowladda dhexe si ay dadka oo dhan ooga faa'iidaan marka waa arrin fiican weliba dadka waqooyi bari iyo dhinaca soomaalida ee deganta iyo dadka xoolodhaqatada kulligood aad bay uga faa'iidi doonaan waayo hadda tobanka county ama gobolood ay ka soo doortaan ay ka soo jeedaan xildhibaanada maaragtay waqooyiga waddankan ugu yaraan waxay helayaan lacag ku dhowdhow dhowr bilyan oo shilin oo ayaga marka dadkooda ay ugu danaynayan marka arrintaas waxay noqon doontaa arrin aada u fiican oona macno weyn u yeelan doonto dadkooda gobolka waqooyi bari ee kenya iyo deegaanada kale ee ay soomaalidu ay ka degto kenya ayaa ka mid ah meelaha ay sanadihii ugu dambeeyey ay ku sii badanayeen ardayda waxbarashada ka haraya arrintaasoo ay sabab u tahay ardayda oo aanan awoodin inay bixiyaan lacagaha waxbarashada ee iskuullada ay dhiganayaan taasna ay marka dambe ay ku qasabto in ay gebi ahaanba waxbara ay isaga haraan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska africa haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio risala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
weli washington ayaad nagala socotaan shirkado waaweyn ayaa joojiyey inay maraakiibtooda shixnadaha ganacsiga ah ay markaasi u weecdaan oo ay maraan baabul mandab kadib markii weerar gantaal xuutiyiinta yeman ah ay la heleen markab ganacsi oo marayay marinbiyoodkaasi arrinkaasi ayaa waxa ay ka mid tahay waxyaabaha saameynta khatarta ku keeni kara shixnadaha ganacsiga iyo deganaanshiyaha gobolkaba haddaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray weriye cabdulqaadir nadaara oo ah falanqeeye ka hadla saameynta bariga dhexe iyo dagaalka dhinacyadaasi
waa tahay aada iyo aad baa umahadsan tahay sahra adiga iyo tiamka v o a waa idin salaamayaa sida in badan ay ka warhayaan maalmahan mushkilad baa waxay ka jirtay badda cas gaar ahaan aagga la yidhaahdo babul mandab marka babul mandab waxaa derislah jabuuti iyo soomaaliya iyo yeman marka yeman marka aada bay ugu dhowdahay babul mandab marka meesha maalmahan dhibaatada ku jirta marka waa halkaas dhibaataduna waxay ka bilaabatay qolooyinkan xoutiga ah ayaa waxay yidhaahdeen markab israa'iil leedahay ma soo mari karo halkan ilaa inta israa'iil ay dhibaatada ku hayso gaza kadib haddana amar kale ay soo saareen ay leeyihiin markab kasta iyo shirkad kasta oo aan ogaano inay u socoto ama ka timid dekadaha israa'iil waa weeraraynaa halkaas ciidamo fara badana ku sugan maraykanka ingiriiska faransiiska marka waxaa la rabay in halkaa looga hortago wat laakiin way suuro geli weysay maadaama ay mandab baabul mandab aada ugu dhow yihiin marka dhowr weeraray sameeyeen mhm dhowrkaas weerar marka waxay keeneen in shirkado waaweyn shirkad denmark ay leedahay oo aad loo yaqaano dhinaca shixnadaha maraakiibta ka shaqeysa waxay tiri waa joojinay maanta ugu dambeysay markab switzerland leedahay mid kale oo shirkad jarmal u raran tahay intaasoo dhan weeraray ku sameeyaan marka weerarada waxay u isticmaalaan diyaaradaha daroonka ah iyo gantaalaha badda ee Waad.
maraakiibta lagu gano mhm marka intaasay marka ku weeraraan marka dhibaataa soo gaartaa laleeyahay marka dekada weyn ee ilaad magaalada la yidhaahdo israa'iil oo inta badan hadda xerantay sida laleeyahay waa hagaag marka sidee ayaa eh, shixnadihii ganacsiga wadamadaasi tirada badan ee saaran eh, baabul mandab sidaad sheegtayba ay u saameyn kartaa haddii shirkadaha waaweyn ee meeriska ee ka mid tahay oo kaleeto ay diidaan inay shixnadahoodii ganacsi ama maraakiibtoodii ay maraan biyahaasi sidee u saameyn kartaa wadamadaasi ku heeran oo dhan ama ganacsiga lalahaa eh, biyo biyo mareenkaasi marka eh, arrinta muhiimka waxay tahay iyagu waxay leeyihiin xuutiga annagu cid kale ma rabno Eh, shirkad kalena uma soconno wadanna na taarget garaynayno oo badtilmaameed nooma ah waxaa badtilmaameed noo ah keliya waxa u socda dekadaha israa'iil iyo waxa ka yimaada iyo markab israa'iil leedahay inta kalena way mari karaanaa laleeyahay marka adiga cabsi badanaa marka meesha ka jirta oo dhibaataa meesha ka jirta shirkado badanaa cabsaday marka saameyn weynay ku yeelan kartaa xataa waxay saameyn ku yeelan kartaa soomaaliya oo kale laftirkeeda maraakiibtii imaanaysay jabuuti meelahaas oo dhan waxaa laga yaabaa hadday xiisadu sii socoto mhm oo dhibaatadu sii socoto inay saamaysaa laga yaabaa waa tahay ganacsiga maadaama uu yahay waxyaabaha badi cid walbaba muhiimadda u leh een, ama wadan kastaba uu daneynaya hadduu yahay hadday khatar soo wajahda dabcan waxaa jiri karta kulamo ama waxaa jiri karta wadaxaajoodyo lagu dejin karo ilaa iyo haatan ma jirtaa wadaxaajood socda oo ku salaysan sidii loo nabdayn lahaa biyahaasi oo maraakiibtu si degan ay u mari lahaayeen
hadda caawa sida telefishinka aljaziira uu sheegay waxaa la yidhi waxaa bilowday wadahadal ayay hormuud ka tahay cumaan iyadoo ka wakiila dowladaha maraykanka uu maaragtay saaxiibada la-ah ee raba in xaalkan la dejiyo marka wadahadalkaas wuxuu khuseeyaa in xuutiga laga dhaadhiciyo in shuruudooda la oofinayo oo ah in gaza la geynayo raashin iyo dawo ku filan ay israa'iil fasaxayso iyaguna sidii markii hore ay shuruudda ku xireen haddii arrintaa la fasaxo iyaguna ay joojiyaan weerarada marka wadahadalkaas wuu bilowday waxaana la leeyahay hadda rajo wanaagsana muuqata in israa'iil laftirkeeda maraykanka uu cadaadis ku saara ayuu leeyahay waa inaad gargaarka u furtaan oo meel walba la gaadhsiiyaa gaza
waa tahay maraakiibta laftooda ma hubaysan yihiin oo ma isdifaaci karaan hadday noqoto in dagaal lagu qaado mase iyagu waxay yidhaahdeen xuutiga marka hore waxaan markasta waan la hadalnaa waxaan idhaahnaa waan ognahay meeshaa u socotid deked israa'iila marka waa inaad ka wareegtaa oo aad dib u laabataa hadduu diido waxay yidhaahdeen waxaan ku samaynaa rasaas digniinaan ku ridnaa marka saddexaad marka hadduu intaas diido maraakiibta qaar way hugaysan yihiin laakiin hubkoodu wax badan oo macnaha ma sameynayo nimankan uma dhawaanayaan waxay samaynayaan gantaal bay badda uga soo ridayaan markabka midda kalena diyaarado daroona oo isqarxinaya oo bambooyin ku rakiban yihiin ay ku weeraraan kuwaasaa marka khasaaraha ugu badan geysta marka hub way wataan maraakiibta qaar laakiin hub weyn oo macnaha ay isaga difaaci karaan ma muuqdo hadda oo maraakiibtii la garaacay oo la dubeeyey ayaa ka fahmaysaa ciidamada maraykanka faransiiska iyo britishka ayaa jooga aagagaasi baabal mandab ilaa iyo red seaga haddii la fiiriyo marka ayaga laftirkooda gobolka ammaankiisa shixnadahaasi ganacsi sidee bay u daneynayaan ingiriiska maanta waray soo saareen wasaaradda gaashaandhigga waxay leedahay markab dagaal aan leenahay wuxuu soo riday daroon daroonkaas marka faahfaahin badan lagama hayo inay markab ku socotay inay duqayso ama inay magaalo ku taalla israa'iil u socotay faransiiska hore iyaguna waxay usoo rideen daroono sidaas oo kale maraykanka way soo rideen laakiin wax walba markii la eego waxaa meesha muuqanaya sida ay ugu fududdahay yaman xuutiyiinta inay weerari karaan markabka waayo badda maabul mandabka aaday u saaran yihiin marka wax badan marka maraakiibtu kama qaban karaana la leeyahay
kaasi waxa uu ahaa suxufiga cabdulqaadir nadaarah oo khadka telefoonka london iigu warramayay kol dhow ardayda ka timaada dalka shiinaha ayaa noqday ardayda ugu badan ee ajaanibka ah ee dalkan maraykanka wax ka barta hase ahaatee tirada ardaydaasi ayaa haatan wax yar hoos u dhacday waxyaabaha arintaasi sababay wariyaha v o eda elizabeth lee ayaa eegeysa sababaha ka dambeysa iyo weliba sida ay ardayda shiinaha u arkaan inay wax ka bartaan maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayaase soo koobaya ardayda shiinaha marka ay yimaadaan maraykanka waxay ku arkaan waxyaabo badan oo ay la yaabaan sida uu sheegayo shawn zang waxaan halkan ugu iimiyey cunto badan oo aanan weligay ku arag shiinaha dadkuna way jecel yihiin shawn waxa uu ka mid yahay ku dhowaad saddex boqol oo kun oo arday oo u dhashay dalka shiinaha oo dhigta jaamacadaha maraykanka tiradaas ayaa inta badan hoos u dhacday sababtoo ah walaaca xagga amniga ah sida uu sheegayo swallow yang oo u dhashay dalka shiinaha oo maraykanka ku yimi arday ahaan wuxuuse haatan caawiyaa ardayda kale ee dibadda ka timaada sidii ay u geli lahaayeen jaamacadaha maraykanka waalidiinta ardaydu waxay aada uga walaacsan yihiin waxyaabaha xunxun ee laga sheego maraykanka midda koowaad waa toogashada ka dhacda goobaha waxbarashada midda labaadina waa badbaadada waddooyinka iyo boobka meelaha qaar ka dhaca ha ka reebin rabshadaha badan ee salka ku haya hubka caqabada kale ee ardayda shiinaha soo food saartaa inay wax ku bartaan maraykanka waxaa ka mid ah iyadoo jiro walaaca ku saabsan xatooyada shiinaha ee la xidhiidha lahaanshaha curinta gaar ahaaneed iyo farsamooyinka casriga ah maraykanka ayaa sii wada in uu raaco siyaasad lasoo saaray xilligii madaxweyne taas oo ka mamnuucaysa ardayda ka soo baxda qaar ka mid a jaamacadaha shiinaha ee xidhiidh kala leh dhinaca ciidamadu in ay wax ka bartaan gudaha maraykanka The visa issue has been major difficulties for students to come, and uh, particularly for the students with some uh, scientific arrinta fiisaha ayaa dhib weyn ku ahayd imaanshaha ardayda gaar ahaan ardayda leh aqoonta dhinaca sayniska ah ama aqoon durugsan oo dhinaca farsamada casriga ah iyagoo doonaya in ay maraykanka u yimaadaan master ama b h d balse maraykanka ayaa aamina in meelaha ay ka midka yihiin farsamada casriga ahi in ay yihiin goobo xasaasi ah oo ay tahay in laga ilaaliyo in dalalka kale ay soo farageliyaan ardayda shiinaha oo uu ka mid yahay shawn ayaa v o a u sheegay in aanay wax dhib ah kala kulmin helitaanka dalkugalka maraykanka haddii aad baranayso maadooyin xasaasi ah oo ay ku jiraan physics ama meelo kale oo la mid ah haa runtii caqabad ayaa jiraysa laakiin anigu waxaan ahay qof caadiya oo baranaya dhaqaalaha qaar ka mid ah ardayda ayaa werwer ka muujiya waxyaabaha ay ku hadlaan gudaha maraykanka sababtoo ah qaar ka mida ururada ardayda ayaa xidhiidh dhowlo leh qunsuliyadaha shiinaha sida uu sheegayo brofesor berry ling oo wax ka dhiga jaamacadda california ardaydu waxay yimaadaan maraykanka iyaga oo dareemaya in lala socdo dhaqdhaqaaqooda xataa marka ay jaamacadaha joogaan mar kasta oo lasoo qaado arrin xasaasi ah ardayda shiinuhu waa ka aamusaan brofesor liin ayaa sheegaya in ardayda qaar ay iskood isu faafreebaan sababtoo ah waxay ka baqayaan in dowladda shiinuhu ay ka aargudato ardaydu uma aamusaan oo keliya in ay u malaynayaan in ardayda ay fasalka la joogaan ay basaasin yihiin hase ahaatee waxay ka baqaan in ardayda kale ay warkooda gudbiyaan weli ardayda ka soo jeeda shiinuhu waxay calanka u sidaan ardayda ajnabiga ah ee wax ka barata maraykanka yang ayaa talladan u haya waalidiinta shiinaha haddii aan rabno in aan helno waxbarashada ugu wanaagsan iyo fursadaha shaqo maraykanka ayaa weli kaalinta koowaad ku jira shanzang wuxuu sii wadi doonaa waxbarashadiisa maraykanka si uu u helo shahaadada masters degree ee falanqaynta ganacsiga
warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha v o e da elizabeth lee waxaase soo jeedinayay ismaaciil xuseen farjar markana haddii aan soo qabto mid iyo laba qodobadii wararkeena ugu waaweynaa xoogaga taageerada degdega ah ee suudaan iyo ciidamada milatariga ayaa ku dagaalamay meel ka baxsan magaalada ku taalla bartamaha dalkaasi ee waad madani shalay oo sabti ahayd iyada oo ay taasina riixayaan weerarada cusub ee furimaha horta leh ee ka furmay dalkaasi dagaalka sideed bilood jirsaday ee dadka faraha badan ee kumanaanka ah ay ka barakaceen dad hore ugu barakacay magaaladaasi ayaa haatan dib uga qaxaya laba musharax oo u tartamaya ka mid noqoshiyaha kuraasta baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee dalka kongo ayaa doorashada guud ee disembar labaatankeedii waxaa lagu kala toogtay meelo kala gedisan shalay oo jimco ahayd sababa la xiriira ololahooda oo laga soo horjeeday markana cod ka baxsan ee nimcaan hilaac waxaa sidoo kaleeto codkaasi ku larnaan doona fanaanadii codka baxsaneed ayaana xamda kuweyn
samirkaymahngoobo waan ku sii sugayaye weligeenu samaadiyo sadasha xigdoonta xilligeenu samaadiyo sadasha xigdoonta bacdadkiisida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga soqaala ku sagootiyaya bacdadkiisida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga soqaala ku sagootiyaya
cododkaasi baxsan ee xamda kuwiin iyo nimcaan hilaac ayaan idaacaddeenni subaxnimo kusoo gebagabaynaynaa waa anigoo sahra cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno haatan isma
dhaafno ilmadaasi sumayso jacaylkayga socdaalan usagootiy